seven song. It's what's popping on today's hit countdown.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xiliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii subaxnimo ee xiliga magaaladani washington d c waana maalin khamiis ah todobayotobanka bisha sebtembar labadakuiyoabaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyara maanta waxaa idinla socodsiinaysa sare ciidla nuur iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobadaanu idinku hayno idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa kamid a warbixin ku saabsan faa-iidada ay dhalinyarada u leeyihiin barashada khudbadaha iyo fagaaraha inay ka hadlaan waxaan u bartay babl sbiikarka inaan dadkayga wax ugu qabto sidii aan maarata dadka sida qofkaan hadli karan oo kaleeto inaan u hadlo qofkaas oo kale ay ku adagtay inuu bulshada fakar la wadaago marka inuu barto waxa layhahda public speakinka barto horta waxaa laga rabaa inuu waxa layhahda wax baqdinta oo dhan iska saaro waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro baratay daawooyinka dhirta laga sameeyo oo xarumo caafimaad ka furtay magaalada nairobi heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaa sidoo kale aan idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida shirkadda caalamiga ah ee maamulka degadaha ee dubay bor wall lagana leeyahay dalka iskutaga imaaraadka carabta ayaa shacab ka qaaday in ay heshiis ganacsi la gashay shirkadda laga leeyahay israa'iil oo lagu magacaabo dorfator heshiiskan ayaa ah mid ku saabsan horumarinta iyo qiimeynta dekadaha iyo wadooyinka iyo weliba dhismahoosaadka asaasiga u ah ganacsi xor ah oo dhex mara mustaqbalka israa'iil iyo dalalka khaliijka heshiiskan ayaa ah mid daba socda heshiiskii taariikhiga ahaa ee caasimadda mareykanka ee washington d c ay ku kala sixdeen israa'iil iyo dalalka carabta qaarkood kaas oo uu garwadayn ka ahaa madaxweynaha mareykanka donald trump baadayaal ka socda qaramada midoobay oo loo xil saaray waddanka venezuela ee uu hogaamiyey madaxweyne nicolas maduro ayaa xukuumadda waddankaasi ku eedeeyey xadgudubyo ka dhana xuquuqda bini-aadanka kuwaasi oo ay ku jiraan dad la laayey kuwo la jirdilay iyo kuwo la caburiyey baadayaashan madaxa bannaan oo ka socday qeybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in madaxweynaha waddankaasi nicolas maduro iyo wasiiradiisa gaashaandhigga iyo arrimaha guduhuba ay ka warhayeen markii ay dhacayeen dembiyadaasi ka dhankaa xuquuqda aadamaha warbixinta ay soo saareen dembi baadayaasha ka socday qeybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa sheegay in dadkaasi la laayey kuwa la jirdilay kuwa xabsiga loo taxaabay iyo kuwa caburin iyo cagajuglayn kale loo geystay ay ka tirsanaayeen mucaaradka dowladda kasoo horjeeda iyadoo tallaabadaasina ay dowladda uga qaaday si aanay u muujin mucaaradada ay dowladda waddankaasi kala soo horjeedaan madaxweynaha shuuciga ah ee waddankaasi venezuela master maduro ilaa hadda ma jirto wax jawaab ah oo uu ka bixiyey eedeymaha loo soo jeediyey iyo warbixintaasi laga soo saaray dembiyadaasi la sheegay inay dalkiisa ka dhaceen gebagabada warbixinta ayaa lagu xusay in la baadhay saddex kun oo kays oo laba boqol iyo toddobaatan ka mida dadkii dhibanayaasha ahaa iyo kuwo goobjoog ahaa la waraystay wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington dhallinyaro badan ayay ku adag tahay inay ku dhiiradaan fagaara ka hadalka xataa marka ay kasoo baxaan jaamacadaha kadib inkastoo ay jiraan kuwo hibo u leh inay ka hadli karaan meelaha ay dadka badani iskugu yimaadaan waxaa sidoo kale jira qaar barta oo daraaseeya si ay mustaqbalka u noqdaan hogaamiyayaal dadka la hadli karaa warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o wda gobolka sool cabdikariim cabdulaahi olol dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa ka faa'iidaysta tababaro la xidhiidha barashada hadal soo jeedinta kuwaasoo la baro qaabka ay fagaaraha uga hadli lahaayeen inuu qofku fagaare ka hadlo ama uu bulsho wax u sheego waa arrimo soo jiidasho leh waxaana jira dadka qaar inay bartaan halka kuwa kalena ay leeyihiin hibe alla ku abuuray dhalinyaradan ayaa kuwa ku barta magaalada laascaanooda qaabka dadka loola hadlo kuwaasoo u badan ardayda jaamacadaha iyo kuwa iskuullada dhigto oo dhibaatooyin kala kulma xilliga ay ardayda ama goobaha fagaarayaasha ay ka hadlayaan cabdishakuur yaasiin ciise waxa uu dhigtaa qaabka hadal soo jeedinta isagoo barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o u sharaxaya ayaa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa run ahaantii public speak ama fagaaraka hadalku dadka qayb ka mida inaysan waxweyn u aqoon laakiinse inuu yahay xirfad qaaliya oo aad ku baranaysid inaad mujtamac dhan ama gruubtada aad hortooda kasoo jeedin kartid hadal aad fikradahaaga iyo aqoontaada iyo cilmiga iyo hibooyinka ilaahay ku siiyey aad kula wadaagi kartid kana dhaadhicin kartid run ahaantii waxaanu ka baranay qaybaha kala duwan ee fagaaraka hadalka iyo nidaamkiisa
bal ka waran markii hore markaad doonaysa inaad ama iskuulka hadal ka soo jeediso ama aad doonaysa inaad xaflad ka hadasho waxyaabaad la kulmi jirtay bal iga war
run ahaantii markii ka horeysay intaanan public speakka baran fikrad badan kama haysan marka aan matalaba iskuulka oo kale soo jeedinayo waxyaabaha qaabkiisa ma aqoon wayna igu adkayd in aan dad mujtamaca soo hor istaago run ahaantii waxyaabaha caqabada ay haystay oo kale waxaa ka mida baqdin oo kale in dadka markaad hor timaadid cabsi cabsi ku gasho in laga yaaba waxyaabihii aad soo jeedinayso kale inaad kala ilowdid inay kaa kala lumaan waayo kama haysatid fikrad guud kumana aad soo tababaran runtii hadda waxaanu qaadanay training iyo tababar aada wanaagsan haddana waxaan awood u leeyahay inaan mujtamac walba iyo bulsho walba soo hor istaago sidoo kale sagal maxamed xasan waxaay ka mid tahay hablaha dhigta hadal soo jeedinta ee iskuul ku yaalla magaalada laascaanooda kuwaasoo dhallinyarada lagu tababaro sida ay bulsho ula hadli lahaayeen hadalkooda u noqon lahaa mid dadku ay dhegaystaan barakaatu marka hore waan salaamayaa collejka smarty waxaan ka baranaa sida looga hadlo fagaaraka hadalka waxaa jirta mar aan aanan dhigan jirin meeshan aan aqoon sida loo hadlo oo aan rabay maalin laygu soo qoray mowduuc aan rabay inaan qoro oo aan awoodi kari waayo dadka inaan soo hortaago bulshada waxayna ahayd wax easiya sidii in aanu yeero marba qof magacyadiisa aan soo hortaago maanta laakiin waxaan rajaynayaa inaan awoodi karayo dad ka badan kumaankum inaan soo hortaagi karo aan wax usoo jeedin karo haddaan mowduuc soo diyaarsado iyo haddii aan rabo inaan qofu yeedhaba marka waxaana u bartay babl sbiikarka inaan dadkayga wax ugu qabto sidii aan maarata dadka sida qofkaan hadli karan oo kaleto inaan u hadlo sagal dee marka laga hadlayo goob fagaara ama la jeedinayo hadal waxyaabo badan baa sidaa haddaba sheegtay dadka la kulma bal ka waran
maalin kasta aan kuwa sheegayo waxaa jirta warqadii waan qaban kari waayey saasun baan u jareeyeyba laakiin maanta alxamdulilah waan awoodi karayaa idinka iyo wax kasii badan baan idin soo hor istaagi karayo oan wax u qaban karayo ama usoo jeedin karayo mowduucayga ama baahidayda aan sheegan karo marka ismaarta waxyaalo badan baan ka dhigtaa insha allah oo dee yidhaahdo maanta waxaasan u baahanahay codkiisina sbiikarkiisina hoosu dhigo waa qalad qofku markuu baahidida sheeganayo waa inuu kor u hadlaa waa inuu sii ku jirto nolol iyo karti ugu hadli karayaa qofku waa inuu u sheegan karayaa si dareen leh oo qofka uu inuu gaarsiiyaa dareenkiisa qofka waa inaad dadka markaad u sheekayna sidoo kaleto oo badan la joogo waa inaad dadka aad soo jiidan karaysa hadalka oo aad qofka dadkan dhan hamigooda aad soo jiidatid iyo qalbigooda laakiin haddii aad iskaba sheekaso maanta dhan oo dadkiina isku sheegan igu sheegsana waxay ka dhigantahay sida aanaan hadalkaagaba qiimaba ku jirin aan wax qiimaba ka hadlayn
xamse cabdiraxmaan axmed waa tababare dhallinyarada bare qaabka hadalka waxa uuna sheegay in dhibaatadani ay tahay mid ardayda iyo cid kastaba ay kala kulmaan xilliga ay bulshada la joogaan ama ay doonayaan inay wax u soo jeediyaan taasina ay keento inuu ku tababaro
wuxuu ka caawinayaa tusaale ardayda jaamacadaha oo kale ardayda iskoolada oo kale ardayda kaleba wuxuu ka caawinayaa si ay waxa weeye usoo bandhigi lahaayeen fakarkooda tusaale ardayga marka playstation loo diro oo kale waxaa jira inuu baqo oo kale uu ka baqo inuu dadka soo hor istaago ama uu waxa weye mujtamaca hortooda wax ka sheego qofka doonaya inuu fagaara ka hadal sameeyo ama uu bulsho badan la hadlo maxaa ka mid a waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado
qof waxaa jira isagu public speaking ahaan qof dee fagaara ka hadala waxa weeye iyo isagoo ku abuuranoo rabaani ah iyo qof waxa weeya aan ku abuurnayn inuu waxa weye bulshada fikir la wadaago ay ku adag tahay qofkaas oo kale ay ku adag tahay inuu bulshada fikir la wadaago marka inuu barto waxa la yidhahda public speakingka barto horta waxaa laga rabaa inuu waxa la yidhahda wax baqdinta oo dhan iska saaro waxaa laga rabaa inuu qofkaasi waxa weeya isku fakaro in waxaweye isagu wax walba awoodo oo waxaweye u fahmo waxaweye noloshiisa u meelmariyo inuu barto public speakingka maadaama uu siinayso public speaking kalsooni aad u fara badan uu naftiisa ku qabayo qofku mar hadduu kalsooni naftiisa ku qabana wuxuu noqonayaa qof meel mara oo horumar gaadha ayuu noqonaya cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood waa hagaag dhegaystayaal haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka faysal xawaase ayaa idinku soo maqan
xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ka shaqaysta dhallinyaro soomaaliyeed oo baratay sida daawooyinka dhirta laga sameeyo lagu daaweeyo bukaanada u baahan doctor cabdulaahi cali sheekh oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa sida ay dadka uga caawiyaan dhanka caafimaadka waxaa uga waramay wariyaha v oda nairobi khadar maxamuud xareed maasha allah waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah badanaa xanuunadan dhibaaga ah ee dadka la nool ay ka mid yihiin sokortoo kale mxuu ahay dhiikarka oo kale dadka u dhibay waxaa kaloo ka mid a mxuu ahay daawooyinka corostrolka dadka wadnaha xididadooda ay xiran yihiin dadka baralayska ku dhacay iyo muxuu ahay cudurkan oo maanta dadkana dhibka weyn ku hayo oo muxuu ahay loo yaqaano kansarka ayagana muxuu ahay talooyin caafimaad iyo waan waan ka siinaa idinku marka caafimaadka aad barateen ood jaamacadda oga soo baxdeen mise maxaad isticmaashaan talooyin noocee ah walaahi horta aniga kula hadlaya daktar waan ahay special muxuu ahay qaybta harbalka maadadan muxuu ahay aan ku shaqeyno harbalka daktarnimadana waxaan kusoo bartay muddo adeega afar sano ah oo muxuu ahay wadamo kala duwan oo wadamada dariska ka mid ah iyo wadamo dibadda ah marka alxamdulilah haddana muxuu ahay shaqadaan ku jiro almost shan sano ayaan ka shaqeeyaa oo muxuu ahay dadka talooyin caafimaad aan siinaa oo waxtar leh in badanna alxamdulilah ilahay caafimaad uu ku siiyey in badanna muxuu ahay weli daawooyinkana waa isticmaalaan marka maxaa ka mid a daawooyinka aad u qortaan ama aad siisaan wallaahi daawo waxaan siinaa oo muxuu ahay oo sharaba ah ayaan siinaa oo qofka general guud ahaan caafimaadkiisa wax u tarayso qofka maadaama kaloo sokortuu qabo sokorta waa aad bay iskaga dhib badan tahay qofka muddo markay ku raagto o kale waxay keentaa in xidadadii iska xirmaan oo muxuu ahay sels badan oo muhiim ah qofka baniaadanka jirkiisa inay dhintaan jirkiio muxuu ahay sii laciifayo qofkii tabartiis dhammaanayso neerbaho dhibaatooyin badan kasoo gaaro kiliho muxuu ahay sometimes muxuu ayagana dhibaatooyin badan oo damage soo gaaro wadnihi muxuu ahay haraahur badan iyo neeftuur fara badan oo muxuu ahay ayagana keeno marka daaweyn ayaan siinaa oo intaa muxuu ahay wix alla wixii sels ah oo activation ku sameynayso qofka jirkiisana dib ugu soo celinayso sokortiisna normal ka dhigayso oo general guud oo xataa digestionka muxuu ahay qaybta dheefshiidka calooshaoo kale kiliyahoo kale beerka sambabaha wadnaha xididadiisoo dhan maskaxda hurdadoo kale habititeka intaba siinayso muxuu ahay qofka xataa muddo wiik camal markuu isticmaalana qofka runtii muuqaal ahaantiisa xataa dadku ay ka dareemayaan yaan siinaa waxaa kaloo ka mid ah marka daaweyn insha allahu tacaala oo ayana dhowaan aanu hadda broseska xagga dowladda ay ku socoto insha allah bisha dhammaadkeeda soo bixi doono laga heli doono dhammaan dukaamada maxuuaha ku yaalo sigiska oo kale laga heli doono oo dadka da-da afartan sano iyo wixii ka koreeya aad iyo aad ugu muhiimtaha khaasatan dadka xafiisyada ka shaqeeyo dadka waqtigaan ahaynin oo exercise inay sameeyaan ama dukaamada ama darawalada ama qofkan hadduu culusaadoo kale oo buuran yaha oo kale daaweyn anfacayso qofka muxuu ahaay guud ahaan marka kulli waa harbal ama daawo dhireed wey kulligood waa kulli waa harbal ha daawo dhireed iska caadi intee ka keentaan idinka wallaahi daawooyinka marka qaar waxay ka imaadaan wadamadan carbahay ka imaadaan qaarna wadanka gudihiisa waa laga helayaa marka wixiina aqoonay u baahan tahay aqoon markii ad waxa u yeelatona wax walba oo anfac iyo waxtar lehna waa soo saari kartaa marka hadda maadaama processa ku socota xagga dowladdana ay soo xaqiijinaysa haddii ay dowladda ogolaashyada soo siisan waxaan maleyna insha allahu tacaala ummadda wax badan oo fara badan ayay wax kaga tari doontaa leanna dad badan waxaa iska arkaysa hadda maalan indhaxas oo kale qofaan garanayo maama walaalkeedoo kale nin iska dukaan ahaa dukaanley ahaa dadka badana shaqeeyo ahaa waqti jaanis uu ku sameeyey muusan haynin exercise wadnihii ayaa istaagay marka daawadan waxay ka caawinaysaa wan istaag inuu qofka ku dhicin inay xididadiisa yaraanin inaan muxuu ahay virusyada qaarkooda inaan muxuu ahay jirkiisa galo oo inay ka difaacdo marka insha allahu tacaala waa marka shaqadan dhalinyaradu may ku badan yihiin mise waa shaqo ku cusub wallaahi dhalinyarada waa aqoonteeda aada u adag aqoonteeda aada u adag leanna wixii waxay u baahan yihiin waqti dadaal waxbarasho saaj badan muxuu ahay cilmi ayay u baahan tahay inaad wax iska keento qofkii ma ma siin kartid wixiina magta wadankana maadaama wadan dowlad ka jirta nidaam ka jiro waa inaa nidaamkii dhan soo martaa aqoontaada cilmigaada waxa soo saarto in la baara nin kabacdi markaas unbaad ummadda wax caqabadaa ma jiraan maya wax side effecta ma laha wax caqabadana ma laha wax caqabadana ma laha maxay tahay marka talo mise fariintaada maxay tahay wallaahi fariinteeda waxay tahay maadaama hadda xanuunkan oo kale kansarka oo aada soomaalida ugu sii badanayo oo taybo fara badan uu leeyahay in badana dadkiina on aan muxuu ahaay aad la kulanto oo qaar dadka sanbabaha ka cilada ka gaaray qaar wadnaha qaar keliyaha muxuu ahaay cilad ka gaartay qaar muxuu ahaay beerkao kale kaga dhacay qanjirka brostatekao kale dad kaga dhacay dad maskaxdu kaga dhacay dad muxuu ahaay qanjiradan oo muxuu ahaay oo dhuntu kaga dhacay marka waxaan ummada kula tali lahaa insha allahu tacaala daawadaas hadda ay soo bixi doonto inay muxuu ahaay dadka qaataan lianna waxay ka hortegaysaa wax walba muxuu ahaay khatar ah qofka biniaadanka naftiisa soo hujuumi kara sida hadda muxuu ahaay cudurkaas kale kansarka kale viruskiisoo kale qofka inuu wadnaha istaago kale qofka inuu baralais ku dhaco kale inuu qofka muxuu ahaay dhikar ama muxuu ahaay sakor ku dhacdo kale daawadaas aaday kaga caawinaysaa activation waxay ku sameynaysaa silsiada dhan unugyada islamarkaa xididadiina way furaysaa qofkana jir ahaantiisa xataa muuqaalkiisa exactlyga ahaa oo dhalinyaranimiis ayay haddana dib ugu soo celisaa marka insha allah taala taasaan kula aadumahadsantahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdilaahi cali sheekh oo nairobi ugu waramayay qadar maxamuud xareed haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee dalka faransiiska ayaa ganaax laba kulana ku riday ciyaaryahanka caanka ah ee u dhashay dalka brazil neymar de silva kaasoo u ciyaara kooxda baris ee kubadda cagta xidigan ayaa calaamada casaanka ah ee tooska loo taagay kulankii kooxdiisa guuldarada ay kala kulantay kooxda olombic marse kadib markii uu ku lug yeeshay muran iyo dagaal u dhexeeyay ciyaartoyda labada kooxood kooxda olombic marseille ayaa guuldarro hal iyo ebera dhabarka u saarisay kooxda baris oo ah kooxda ugu awooda badan horyaalka faransiiska kadib markii lacago tiro badan uu geliyey maalqabeenka u dhashay dalka qatar ee naasir al khaliifa garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexaadinaya ayaa dhammaadka kulanka calaamada casaanka siiyey shan ka mida ciyaartoyda labada kooxood oo saddex ka mida ay ka tirsanaayeen kooxda baris xidigan u dhashay dalka brazil ayaa badanaa ku lug yeesha muranada u dhexeeya kooxaha iyadoo sidoo kalena wararka ay sheegayaan inuu la kulmay aflagaado dhinaca midabka ah kooxda baris ee kubadda cagta ayaa labada kulan ee ugu horeeya ee furitaanka horyaalka faransiiska la kulantay laba guuldaro oo xiriir ah kadib markii minhal iyo eber ay uga badiyeen kooxaha lenis iyo olombic marse xilli ciyaareedka kooxda b s g ee sanadkan gaar ahaan labada kulan ee ugu horeysa ee horyaalka ayaa noqday ku bilaabasho boqolkiiba eber ah waana markii ugu horeysay oo muddo lix iyo soddon sannadooda kadib ay sidan ku dhacdo dhinaca iyo suuqa kale iibsigana tababaraha kooxda tottenham hoose morinoho ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo wararka lala xiriirinayo kooxdiisa ciyaaryahanka garet bel kaas oo u safta kooxda real madrid afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafa ayaa si weyn waxaa loo hadalhayay in ciyaaryahan garet bell uu ku biiri doono kooxda tottenham laakiin hose morinoho oo la weydiiyey ayaa sheegay inuusan doonayn inuu ka hadlo ciyaaryahan koox kale ka tirsan sida uu hadalka u dhigay morinoho ayaa dhinaca kale sheegay in isaga uu ahaa qofkii u tilmaamay kooxda real madrid in ay soo gataan ciyaaryahan garet bell taas oo uu raacay hogaamiyaha kooxdaasi ee valentino beres kooxda real madrid ayaa in dhowaalaba waxa ay doonaysay koox ay ka iibiyaan ciyaaryahan garet bell si ay u seefgareeyaan mushaarka qaaliga ah ee uu kooxdooda ka qaato tababaraha kooxda real madrid zinadiin zidan ayaa markii uu dib ugu soo laabtay kooxdiisa real madrid u sheegay garet bell inuu isaga tago kooxda islamarkaana uusan ku jirin qorshihiisa ciyaareed ee mustaqbalka taas oo keentay in garet bell uu heshiis la gaaro koox ka dhisan dalka shiinaha laakiin waxaa is-hortaag ku sameeyey heshiiskaasi gudoomiyaha kooxda real madrid valentino beres kooxda manchester city ee kubadda cagtana waxa ay bartilmaameed ka dhigteen ciyaaryahan jose khemenes oo u safta kooxda atletico madrid ee kubadda cagta kooxda manchester city oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay daafaca ka liidatay ayaa suuqa ugu jirta siday u heli lahaayeen daafacyo taya leh iyagoo soo iibsaday ciyaaryahan ake oo u safan jiray kooxda barnemouth dadaalkii ay ugu jireen helista saxiixa kulabaali ayaana hadda u muuqda mid biyo qabow lagu shubay waxaana hadda ay u wareegeen daafaca kooxda atletico madrid oo aan la ogeyn sida ay ku heli karaan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaal aan idinku wanaagsanno codka fanaanka maxamed lafoole iyo xabiibe xasan tuxo
dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo iyo barnaamijkii dhallinyarada maanta waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa xuseen barre aadan iyo anigoo sahre cidla nuur oo idinkaga tegayna sidaa iyo nabadgelyo